halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axad ah toddoba-iyo tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo soo bandhigay hibada iyo dhaqanka soomaalida barogaraam kale oo asna ah dhaqankii aan dib ugu laabanayno iyo waxaan dhaqan iyo caadaadka taqaaliidka aan u lahayn asagana aan soo bandhignay wax walbe oo dhaqanka yagii hore ah oo na xasuusinaya annagii labiskeenii qaabkii meesha alaabtii aan keennay aqal soomaaligii wax walba
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo kaalimihii heesaha balse intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii caalamka ugu yaraan toddoba-iyo toban wadaad oo masiixiyiin maraykan ah iyo qoysaskooda oo ay ku jiraan carruur ayaa sabtidii lagu afduubtay caasimadda waddanka haiti ee porto prince kadib markii ay burcad hubaysan ay weerartay gaari bas ah oo ay la socdeen sida uu maanta wariyey wargeyska new york times ee ka soo baxa dalkan maraykanka afduubka ayaa dhacay markii dadkan oo halkaasi u joogay faafinta diinta masiixiga ay ka soo baxeen xarun agoon oo ku taalla waddanka ay xasaraduhu ka jiraan ee haiti new york times oo soo xiganaysay mas-uuliyiinta deegaanka iyo saraakiisha amniga ayaa intaasi ku dartay in dadkan la qafaashay iyaga oo saaran bas kusii jeeday garoonka diyaaradaha oo ay ka duuli lahaayeen qeyb iyaga ka mid ah jennifer vio oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ee magaaladan washington ayaa fariin ay kusoo gudbisay imeilka ku sheegtay inay la socdaan dhacdadan safaaradda maraykanka ee haiti kama aysan jawaabin codsi la xiriira warbixinta afduubkan halka afhayeen u hadlay booliska haiti uu sheegay inay raadinayaan macluumaad ku saabsan afduubkan ugu yaraan siddeed qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tobneeyo kalena lagu la-yahay daadad ay sababeen roobab mihigaan ah oo ka da-ay gobolka kareela ee koonfurta dalka hindiya wakaalada p t i ayaa sheegtay in howlgallo lagu badbaadinayo dadkani ay axadda maanta ah ka soconayaan deegaanada ay fataahaduhu saameeyeen kadib markii ay roobabka xooggooda da-een sabtidii shalay tobnaan qof ayaa lagu la-yahay degmooyinka kotayaam iyo iduki oo ka mid ah meelaha ugu daran ee ay daadadku rusheeyeen ciidamo ka tirsan milatariga iyo shaqaalaha qaran ee masiibooyinka ayaa la geeyey aagaasi si ay u badbaadiyaan dadka maqan una gargaaraan kuwa dhaawaca ah tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto maalmaha soo socda warkii caalamka ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo ahl abuurka waxaa gaalkacyo kusoo diyaariyey wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalim isaaq
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka barnaamijka hibada iyo halabuurka oo maanta oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanteeda afka soomaaliga toddobaadkan gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa hadduu eebba idma qaar ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay kulamo ay ku soo bandhigayaan hiddihii iyo dhaqankii hore ee soomaalida waxaana gabdho dhallinyaro ah oo ku nool magaalada gaalkacyo oo ku midoobay urur la magac baxay bidhaan ay magaalada gaalkacyo ku soo bandhigeen hiddihii iyo dhaqankii hore ee soomaalida toddobaadkan barnaamijka hadduu eebaydmo anigoo cabdiwaaxida ayaa idinkaga soo jeedin doona gaalkacyo u diyaar garoobaa barnaamijkii hiibada iyo halabuurka aan ku hormaro guddoomiyaha ururka bidhaan asma siciid xasan v o a kusoo dhowo
bismillaah waa dhowahay waa mahadsantahay way mahadsantahay v o a magacaygu waa asmaa siciid xasan waxaan ahay guddoomiyaha ururka bidhaan waxaan ahayn koox dhallinyaro ah oo soo bandhigaysay quruxda magaalada gaalkacyo iyo waxaa laga heli karo iyo in si qurux badan wax loogu qabsan karo waxaynu qabsanay hadafkeygu markii hore wuxuu ahaa barogaraam dalxiis ah oo ayl ah oo gabdho keliya oo keligood wax qurux badan soo bandhiganaya oo qaab dalxiis qurux badan samaysanaya taa waa noo suurtageli weyday oo xoogaa badda oo kacsanayd waxaan ku qabsanay dhallinyaradii kooxdii barnaamijka a usoo bandhigay waxay dhaheen maadaama taa noo suurtageli weyday magaalada aan ku qabsano magaaladan ku qabsanay dhowr brogaraam oo kii u horeeyay uu ahaa kii sawiradiisa aa aragtay oo beer aan ku qabsanay qaab casri aan u qabsanay wax walba oo qurux badan aan kusoo bandhignay aan soo dhiganay xaqiiqtan aad baa looga helay oo dad badan baa ka helay waxaan ku xijinay brogaraam kale oo asna ah dhaqankii aan dib ugu laabanayno iyo waxaan dhaqan caadaadka taqaaliidka aan lahayn asagana aan soo bandhignay wax walba oo dhaqankayagii hore ah oo na xasuusinaya anagii labiskeenii qaabkii meesha alaabtii aan keennay aqal soomaaligii wax walba isaguna maasha allah si qurux badan buu noogu qabsoomay waxaa noogu xireeyay brogramyo kaleeto oo ayagana qaababkaas oo kaleeto ah ilaa haddana waa ku jirnaa marka muhiimadayadu annagu waxay ahayd inaan dhallinyaradeenna wax qurux badan magaaladayadu quruxsanno wax qurux badan soo bandhigno tusno magaalada inay nabad tahayo gabdhuhu waqti fiican ku qaadan karaan oo qolo walba iyo koox walba si qurux badan wax usoo bandhigan karaan thani shay waxay ahayd in qoladii soo dalbata brograam saan oo kaleeta aan u qaban karno xirfadii aan leenahayo maxaan ku dhahay aan u samayn karno labadaas hadafay muhiimadeedu ahayd ilaa haddana saasaan rajaynaynaa mahadsantahay adaa mahadsan tahay anisa asma faatime axmed magaalada gaalkacyo dadku aragtiyo kala duwan oo horey ay kaga qabeen hadda maxay kaga bedelan tahay marka ay noqoto soo bandhigiinan iyo hal abuurkan aad samaynaysaan ee ku saabsan in bulshada la tuso muuqaalkii horey gobolka looga aaminsanaa mid aan ahayn
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid iyo v o a runtii gaalkacyo waxay soo martay marxalado kala duwan oo iskugu jira mar magaaladan ay eber ahayd cidiba joogin mar magaaladan colamaan magaalo colaadeed ay ahayd mar waxa weyaan iyadoo la deganya haddana dagaala ka socdeen mar waxa weyaan loo dhimanayay in nabadeeda la xaliyo maantana waxay joogtaa in waxaweyaan gaalkacyo ay tahay magaalada la oran karo hadeerta markii la fiiriya magaalooyinka dhibka colaadeed soo arkay magaalada ugu amniga roon ugu fiican waxaana dareemaysaa marxaladahaas rafaadka loo soo maray inay ahaayeen marxalada hadafkooda ahaayeen in laga gaaro guul in wax laga barto waxyaabihii lasoo arkay marka maantay gaalkacyadii shalay maaha gaalkacyada maanta waxa waa gaalkacyo ku tallaabsanaysa ku tartamaysa inay horumarto waxaweyaan guula gaarto waxaweyaan wadamada horumaray ee waxaweyaan magaalooyinka istraatiiji qurux badan soo soo gudbiyey inay la tartanto magaalo waxaweyaan ku tartamaysa inay laamiye yeelato inay ku tartamaysa beera yimaadaan in hoteelo waaweyn casriga ay hesho in meelo badan waxaweyaan dalxiis loo taga hesho in qudaar nooc walba ay gaalkac ka baxda meesha awaltoor looga keeni karo looga keeni jiray gobolada koonfureed inta badan in maanta inta badan waxa weyaan cunooyinka gaalkacyo laga cuno ay tahay in deegaanada ay kasoo baxdo banaanka magaalooyinka gaalkacyo marka gaalkacyo ka bedelan gaalkacyadaas baa muuqata isdhexgal dhalinyaro iyo isdhexgal siyaasiyiin iyo isdhexgal bulsho oo guud oo waxaweya waqooyi iyo koonfur gaalkacya baa socota tiimka hadda bidhaan ujeedkoodu ma ahayn ama maba aha tiim waqooyiga gaalkacyo keliya ka tirsan waa tiim waqooyi iyo koonfurtaba gabdhahooda ay ku midaysan yihiin hadafkuna wuxuu ahaa in laga gudbo in waxa weyaan banaanka loo aado dalxiis waan deegaankaaga ahayn sidoo kalena waxaan sameynaynay challenge ah in deegaanada nagu daydaan hadafkeenu maaha inaan deegaan dadkiisa kasoo rarno annaguna aan deegaan dadkiisa aadno hadafkeenu waxaa ahaa gaalkacyo anagoo joogna in qofka garowe joogo iyo qofka muqdisho jooga iyo qofka baydhabo joogo iyo qofka waxaweyaan dhuusamareeb joogaaba inay deegaankooda quruxsadaan waxa yaalla deegaankooda soo bandhigaan hadafkeenuna wuxuu ahaa anaga inaan quruxda deegaankeena soo bandhigno waxa dabiiciga dalkeena uu leeyahay aan muujino waxawey inaan isku filnaansho dadku gaari karaana helno dadka isku soo sawiraya wadamo aysan lahaynna aan tusi karno inaan anagana wadankeena sidaasoo kale waxaweyaan iskugu sawiri karno markay arkeen dadka qaybtood sawirada aan bandhignay wayna aaminay qof walba wuxuu kuleeyahay meeshaan waa xagee kule waa qurbahe meesheeta daaminaysa waxaa dareemaysaa dadku inaan weli daaraansanayn dalkeena qurux iyo nimca taalo taas annagoo marka ka duulayna barnaamijkii marka hore hadafkeena ayna la wadaagtay walaashan asma oo guddoomiyaha bidhaan ah wuxuu ahaa inaan dalxiis annaga qorshaysanay nafteena ah kadibna waxaa noo soo baxday in dalxiis keliya aanaan ka dhignayna barnaamijka aan ballaarino aan ka dhigno waxaa dalkeena yaalla ma muujin karnaa markaan muujinana waxaa noo soo baxday isle sidii oo kale markaan qudaarta dalkeena taalo nooc walba ah oo weliba isbeshal gaalkacyo taalla aan muujinana waxaa noo soo baxday haddana dhan kale inaan fiirino dhaqankii dib ugu noqono annagoo wax walba dhaqanka ku saleynaynay kalibiska duubnay iyo waxba dadku aamini waayeen inaa waxaan dee alaabtaan dalka taalo khaasatan gaalkacyo dhex yaaleen waxaan banaanka ka doonana ma jiraan dhammaan adeegyadii dalkeena yaalay khaasatan agabkii ahaa hidiya dhaqanka kulli gaalkacyo yaaleen oo ka helnay waxa weyaan aan sameynayna iyo ficlaadka anaga ku dareynay oo ah waxyaabii dhaqankii hore ahaa mid kalea ku xigay oo ah quraacaan sameynay oo banaanka iyadana magaalada ah taana waxaa ku muujinayna maahayn quraacda aan samaysanay waxay ahayd beeraha deegaanku leeyihiin inaan muujino oo ah in dalku beero leeyahay beerta aan isticmaalaynayna agab badan oo cunooyinabaa ka baxayay oo waxa weyaan qudaaro markaas dhexdeeda aan dhex joognay markaa ama soo baxay amaba agagaarkeena yaalay ama qeyb aan isticmaalaynayba beerta laftarkeeda aan ka helaynay mid kale haddar diyaarsan oo waxa weyaan u diyaarsan inaan waxaweyaan dhulxeebeedka aan ku muujino oo aan ku tagno kuwaasna hadafkeena waxaweyaan in dhulxeebeedka siyaabaha dadku ugu dalxiisaan si ka duwan loo aadi karo looga faa'iideysan karo oo waxaweyaan loogu dalxiisi karo marka waxyaabahaasoo dhan oo noo muuqmuuqdo midba midka kale xigay oo hadafyada ahaa waxay ahaayeen in kow aan sameyno waxaweyaan isku tashi bulsho laba inaan sameyno waxa dalkeena iyo dadkeena yaalla inaan muujino saddex inaan ku qanacsanahay dalkeena inaan muujino oo ku qanacsanaanta deegaankeena iyo dalkeena inaan dadka la wadaagno afna inaan challenge abuurno ah in deegaanadu ayaguna sidaasoo kale laga sameeyo marka waxyaabahaas oo isbiirsaday bay ahaayeen waan sii wadi doonaa waxaan rajeynaynaa challengeyaas inay gobolada kale ee soomaaliya ay ka jawaabaan oo waxa weyaan tartanka caafimaadka qaba ee waxaweyaan horumarka dalkeena aan sameyno meeshaa ku tartami lahayn fusqi meeshaa ku tartami lahayn macsi meeshaa ku tartami lahayn siyaasad xun meeshaa ku tartami lahayn hebel baa soo baxay hebel baa soo baxay meeshaa siyaasadda ku fognaan lahayn in laga leexo siyaasadda dhallinyara waxaan leenahay siyaasadda dad baa qaabilsan aan u dayno ka doodisteeda aan iska dayno ku murankeeda aan iska dayno ku kala aragtidwanaanteeda aan iska dayno waxa weyaan sababaha inoo keenayso ah in qabiil aan barano oo qof walba qofka kale qabiilkiisa uu fokus garay ama raadiyo aan iska dayno waxaana yaalla shaqo badan baa bulshada iyo dhallinyarada u taalla shaqadaas oo ah inaan waxawey dalkeena iyo dadkeena waxa yaalla ka faa'iideysano bulshada tusno caalamkan waxa weeyaan aan tusno si ugu soo hiritaan dalkeena marka waxaan leenahay challenjiga caafimaadka qaba ama tartanka caafimaadka qaba ee wanaagsan ee quruxda badan gala nagula tartama keena baraha bulshada waxa weeyaan baraha bulshada weliba ugu badan oo hadda tiktok waxa weeyaan waxyaabaha aan fiicnayn ay ka socdaan aan ku tartanaan leeyahay soo dhawaada aada aa mahadsan tahay faaduma asma hal abuurka ah in bulshada loo soo bandhigo adeegsiga dib ugu laabashada adeegii dhaqankii hore ee soo noolaynta dhaqanka soomaaliyeed gabdho dhallinyaro aad tihiin halkeed ka keenteen fakarka ah in la sameeyo hiddihii iyo dhaqankii oo dadka la tusa
bismillaah wallaahi kolley markay dadku isku yimaadaan fikraduhu waa badanayaan oo qofba waxbuu keenayaa oo maxaan ku dhahay wax qurux badan baa soo baxaya fikradda dhaqanka ah waxaa keentay walaashay faadumo gaashaan iyadaa lahayd inaan kan aan ku xijinno dhaqanka sidii bay noqotay si qurux badan bay lagu qoobsoontay alxamdulilah waxaa dadku isweydiinayaan gaalkacyo in laga heli karo agabkii loo adeegsan lahaa dhaqankii soomaalida hidihii dhaqanka marka adinka xaggee ka keenteen suuqa gaalkacyaa laga helaa kulli wax walba oo dhaqan ah waa la keenay magaalada weligoodna waa yaaleen xabad maanan waayin wax walba oo dhaqanka bilow ilaa dhammaad magaaladan ka helnay muhiimadda aad ka lahaydeen inaad soo bandhigtaan maxay ahayd ma dadka in la tuso oo keliya mise in dadku ay adeegsadaan maadaamaan kii hore aan sameynay uu ahaa wax walba oo casri ah oo wax walba oo hadda caalamka aa joogna la jaan qaadaya baa waxaan ku xijirnay inaan dhaqankeenii asalka ahaana aan yani xasuusanno oo dib ugu laabanno oo dadka xasuusino inaan saana la samayn karo oo dhaqankeenina waxwalba aan ka keeni karno saasaan samayna aada master faaduma marka aad wax soo bandhigteen hal abuurkaan aad samayseen bulshadu falcelinta idinkaga timid maxay noqotay
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku yaran noqdo arrinta dhaqanka dhaqanka laba qorshaa usoo bandhignay qorshe wuxuu ahaa inaan dadka xasuusino dhaqankii quruxda badnaa aan lahayn qorshaha labaadna wuxuu ahaa in cagabkeena isticmaalno inaan waxaweye dadkeena xasuusino hadda waxaan isticmaalnaa waxyaabo badan oo caafimaad ahaan waxa weya dalkeena dadkeena bilaa faa-iida u ah caafimaadkeena saameyn ku heshay deegaankeenana foolxumo uu saameeyo sida bacaha oo kale sida waxa weya waxyaabahan caagadaha ku jira oo kale waxaasoo dhan waxa weyaan waa waxyaabo kimika o anaan aqoon waxa laga sameeyey warshadaha keenay marka inaan ku noqono kow inaan isticmaalno alaabihi aan isticmaali jirnay biyahoo kale inaan meesha hadda caagada ku shuban inaan ku shubana ashuunkii iyo waxa weyaan jeegagi lagu shuban jiray cunada meeshaan ku qaadanayno waxawe bacaha inaan saladihii ku qaadano caanaha meeshaan jeeg ku shubayna aan cago ku shubayna aan ku shubna dhiilihii iyo haamihii waxyaabahaas marka waxay naga ahaayeen fandhaalkii xerooyinkii waxyaabaha inaan isticmaalna iyo aqalka soomaaliga oo ah aqal qurux badan markii la dhisiyo qurux badan waxyaabihii dadka inta badan oo dhalinyarada nala jooga ka faa'iideen waxaa ugu sahlanayd waxawaa in alaabta uu ka kooban yaha dhaqanku laysku xujeysanayo oo dadka badankooda aanay aqoonin inay faa'iideysteen dhisi karaan hadda aqal soomaali waxaweyaan ayagu dhisi karaan oo hagaajin karaan uga mahad celinana maamadii waxaweyaan runtii barnaamijka nagala shaqeysay sidoo kale waxaa uga mahad celinaa barnaamijka dhaqanka qoftii naga saaciday maamo saynab oo runtii aada uga shaqeysay in uu hirgalaba aqalka magaalada gaalkacay dhammaan yaalla aqalka soomaaliga ama aqalka ama hidiya dhaqankeena ama alaabta agabkeena dhammaantood ayaan waxba ka maqnayn gobolkay yaallaan meelo lagu gadayay leeyihiin ciddii rabtana way heli karaan iyo waxa weyaan sidii kale qofkii raba inuu isagu gurigiisa xataa ku hagaagsadan oo heli karaa tan kaloo ah waxyaabihii runtii ay su-aashaadii oo ahayd falcelinta bulshada runtii dad badan baa nala soo xiriiray dad inta badan waxay diidanayeen waxa ayna gobolka deegaanka ka jiraanba oo maba aaminsaneenba dad kale oo waxaa jira nagu dhiirigelinayo o lahaa maasha allah shaqo fiican baa qabateen hore u wada barnaamijyadan sii kordhiya bal anagana na tusaan aragno waxaa kamid ahaa wiilal badan oo waxawey qurba jooga oo yiri orta bal barnaamijkan wax jira inuu aan aragno oo waxaa jiray tiimanba kala duwan oo walaalkeen ibraahim oo b b c ah oo noo yimi isaguna oo arkay oo aan tusnay oo ku casunay iyo dad kaleo fara badan oo madax iyo mas-uuliyiin baa loo yiri barnaamijyadan waa barnaamijyo qurux badan hore usii wada waxaweyaan dadaala dhalinyaro badan oo yiri anaguna waan rabnaa waxaa ina loo sameeya hadda shalay baa ugu dambeysay dhalinyaro falcelintooda nagu soo gudiyay oo yiri waxayd ka codsanayna barnaamijkaa noo samaysaan kii ahaa maxaa weyaan kii casriga ahaa ee qudaarta iyo fruutiska qolaan rabnaa inaan soo dhoweyna barnaamijkaa noo sameeya waa u sameynay shalay already kalibiskoodana koley bejkeenaan soo gelin doona marka waxa weyaan falcelintu aad u badan tahay oo positiveka ah weli anaga wax negative amaana arkinin dad u iska jiraan communitiyada mararka qaar waxyaaba iskaga qorqorayo oo kole hadafka laga leeyahay waxaan maxay yihiin gabdhahan xaggee u socdaan yaa taageera anaga cidna taageerta ama hay-ad ama urur ma jirto cid aan taageero ka rabneyna ma jirto markaan sameyneyna inaan cid maaragtay u daba fadhiisano deegaankeena ma ahayna waxaa deegaankayga yaala inaan dhinac walba ka shaqeyno waa hadafkeena ahaa
asma dadku waxay wax badan iska weydiinayaan gabdho dhalinyaro ah hal abuur soo bandhigaya adeegsiga agabkii hidihiiga dhaqanka soomaalida haddii adinka ay noqoto agabkan aada soo bandhigaysaan in aqalgalkiina iyo noloshiina aada ku dabaqdaan suurtagal maydin ka noqonaysaa
xaqiiqdii su-aal fiican ba ay weydiisay aniga ka asmaa ahaan dhaqanka aad baan u jeclay waxyaabaha dhaqanka oo inaan maxaan ku dhahay tasamaysto ama weelashii hore oo qadiimiga ahayd had tusaale ahaan waxyaabaha u badan oo la iwdiyo waxa weye alaabo alwaaxyo ah oo ay hooyooyinkeen iyo dadka kasii horeeyay ay soo gaareen haa alaabahaasaa isticmaalaa oo aad u isticmaalaa xagga xataa markaa alaabaha soo bandhigaynay oo dadka ama aan u samaynayno oo aan ka shaqaynayo waa soo bandhignaayo ayaga alaabta u saaranaa inta badan marka waa la i weydiiya anigana habigayga weeye waxyaabaha qadiimiga alwaaxyada iyo waxyaabahaas aad baa u jeclaa waa xiiseeya waan dalbadaa waa doontaa waana rajaynaynaa xataa inaan maxaan ku dhahay to laga hela gaalkacyo oo aan hawshaas waa ku jirnaa marka dhaqan ahaan anigu waa jeclahay waxyaabaha dhaqanka waana sameeya xaafadayda waa ka samaystaa
faatimo gabdhaha dhalinyarada ah ma ku dhiiragelinaysaan in noloshooda ay ku dabaqaan dhaqankii hore ee soomaaliya adeegsiga weliba agabkii hidaaya dhaqanka oo asal soomaalidu ay adeegsan jirtay
waa mahadsan tahay haa waa ku dhiirigelinanaa oo inaan soo bandhigno ujeedkeeda waxay ka mid ahay dhiirigelinta aan rabna inaan ugu sameyna bulshada oo meelo kala duwan ku gaarsiino dhiirigelintuna waxay ka bilaabatay ina gurigaaga marka hore ka bilaabato anaga waxa weeyaan barnaamijyada dhaqanka aad baan u jeclahay gurigeygana inta badan agabka dhaqanka waa laga isticmaalaa inaan bartona waxaa sababka ahayd hooyadii macaan ilaahay ha xifdiye oo runtii agab badan i bartay oo anoon arag qalabka inta badan aan aqaanay markii dambe aan ararkayna qalabka ii tiltilmaami jirtay oo aan ka baran jiray welina ka bartaa lagana jecelyaha gurigeyga waana sababta keentayna ana jeclaado hadda inta badan xafiiskan aan ka shaqeeyo waa agabkii hidiya dhaqanka yaala oo waxa weyaan guddoomisadeyda caashageela aad bay u jeceshahay agabkan marka waxa weyaan dadka aan basically ku xiranahay ama aan hareerahayga jooga oo jecel dartiid waxaan u jeclaanayaa naana marka sii badina waxaan kaloo rajeynayaa in laga guuraba agab aanaan anaga gacanta ku samays mar haddaan anaga warshada aanan wadanka hadda ka jiranin in waxa weyaan waxyaabaha gacanta laga sameeyo ee dadkeenu sameeya hooyooyinkeeni ayaayinkeenu waqti geliyaan in ayaga isticmaalno xataa dharka gacantaa lagu sameeya dunbaa lagu sameeya meeshii awalta hore hadda warshada noo soo sameeyaan in dharka alhindiga iyo dhar badan xataa fanaanado koofiyado wax badan baa waxaa laga sameeyaa cimaamado waxaa laga sameeyaa gacanta marka waxaan leenahay dadkeenii cilmigaa yaqaanaa ka faa'iidaysano qaar waaba dhinteen qaar waa gabaabsi qaar waa joogaan marka waxaan leenahay dib aan u noqono inaan dib u noqonaa ka qurux badan inaan meesha hadda joogno meesha hadda joogno waa meel waxaa weeyaan waxaad arkaysaa aroosyadoo kale taashasha iyo waxaa la xiranayaa suudad dhaqankeena maaha meelana kagama jirto waxaan ka adoo heli kara inaa go-i shaalka ahaa iyo waxa weeyaan go-i shaarkii iyo xiratid ama gabadha xirata alihindigii ahaa suunkii baylka ahaa kabo waxaa weyaan jambala waxaa quruxda badan oo marka xataa aroosadaas labada aroosada isku fiirisa kaasaa qurux badan oo dhaantadii iyo waxa weeyaan walsaqadii iyo waladii wax dhankooda jiraan dee waxaan ku kaasaan leena waxaasaa qurux badan adoo heli kara kaa marka inaa mid kale oo waxa weyaan aadanba garanaynba waxa lagu heesiyo heesaha badan garanayn qaar aadan fahmi karinba dhaqankaa meel laga keena aada aqoona hadda dii aad dib u raacdi lagaba yaababa waxyaaba christianity ah inay muujinaysaba maxaaba ku geliya adoo heli kara wax meesha ka yimaada asal iyo farac heli kara marka waxaan leeyahay aan dib u noqono waa ku dhiirigelinaya wasaaradaha quseyso arrimahan dhaqanka aan inay waxa weyaan kordhiyaan arrimaha dalxiiska iyo dhaqanka inay waxa weyan mas-uuliyad badan iyo culeys badan iska saaraan beerahoo kale waxa weyaan in la adkeeyo dadka beeraha samaystay in la dhiirigeliyo oo la maalgeliyo dadka waxa weyaan dalxiisya sameynaya la dhiirigeliyo la maalgeliyo xaflado loo sameeyo waxa weyaan la bogaadiyo si shaqooyinka usii wadaan dad baa gobol intay ka yimaadaan gobol kale waxay u aadayaan inay dalxiis sameeyaan gobolkaas soo bandhigaan quruxiisa dad dadkaasoo kale waxay madayain la abrisheed kara meesha qofka ka tahriibay waxa weyaan la ammaani lahaa la sharfi laha berri markuu yimaada baasiboorkiis waxa weyaan lagu shaqageyn lahaa kana ha laga faa'idaysta marka waxaan leeyahay wasaaradaha arrimaha shuqulka kulana boorkaas ka jafaan waxaa moodaa inay saddexdaas wasaaradoo deegaanka iyo beeraha iyo deegaanka beeraha dalxiiska waxaan moodaa iyo dhaqankuba inay aada gaabaabsi ugu jiraan waxaan leeyahay boorkaas ka jafaan aadaa maasantihiin ma jiraan wax caqabada ah inta aad hawshaan bidhaan wadeen soo bandhigidda iyo hal abuuradan dhaqanka ku salaysan oo bulshada aad lausoo bandhigaysaan idinla kulmay oo caqabad idinku noqday oo mararka qaarkood inaad joojisaan hawsha xataa maskaxdiina ay soo gashay may wax caqabada haba yaraatee aan la kulanay ma jidho ilaa maa inaan dhiirigelin la kulannay oo dadku aada ay uga heleen nala soo xiriiraya ma ahe alxamdulilah
waa madsanta may ilaa hadda wax cabasho maaragtay caqabada maanaan la kulminin bale waxaan la kulminaa dad badan oo noosoo gudbinaya meelo kala duwan ay leeyihiin meelahaas barnaamij kasoo sameeya meelahaas taga oo waxaa sameysaan barnaamijyo kuwii ka duwan sameeya hadda markan waxaan diyaarinayn ilaa saddex barnaamij aan rabnaa meelo kala duwan inaan ku sameyno oo saadid kala duwan aan ka fiirinayna iyagana oo kuwii horena ka bedelan marka cidna dhiiri gelinayso oo waxa weyaan namoral hagaajinaysa mooye cid weli maarata naga soo horjeeda maan arag cid kastoo caqabad nooga hortimaadana shaqadeeda anaga marra ma joojinayna dalkayga dadkayga u shaqeynana inta dalkayga dadkayga aan nool nahayna waxaan diyaarunaa inaan shaqeyno mana ka baaqsanayna caqabad kasta oo naga hortimaada intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanteeda afka soomaaliga gaalkacyo ayuu toddobaadkan barnaamijka idinkaga imaanayey intaynu mar kale barnaamij caynkaana ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin masaaq oo barnaamijkaasi inala socodsiiyey haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo aan idinla socodsiiyo dhinacaas iyo ingiriiska ayaan ku hormari doonaa premier leaga ciyaarihii shalay iyo xalay dhacay kooxda liverpool ayaa shan gool iyo eber kaga badisay naadiga watford waxaana goolasha u kala dhaliyey roberto firmino oo saddex gool dhaliyey labada kalena waxaa kala qaybsaday sadio mane iyo maxamed salax maxamed salax hadda waxa uu la simay didier drogba oo ahaa ciyaaryahankii ugu gool dhaliska badnaa ee kasoo jeeda qaaradda africa ee ka ciyaara premier leaga sidoo kale saadi mane ayaa isna noqday laacibkii saddexaad oo afrikaan ah oo ciyaaraha premier leaga ka ciyaara oo boqol gool gaara chelsea ayaa kaalinta koowaad dib ugu soo laabatay booska koowaad dib ugu soo laabatay markii ay hal iyo eber kaga badisay kooxda watford laakiin waxaa laga badiyey manchester united oo afar gool iyo laba ay ku garaacaday kooxda leicester city manchester city ayaa iyana laba iyo eber kaga badisay kooxda balney dhinaca talyaaniga kooxda inter milan ayaa khasaarihii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka soo gaaray xalay markii ay saddex gool iyo gool kula khasaartay kooxda lazio waxaa lazio goolasha u kala dhaliyey ciyaartoyda imopele iyo ciyaaryahan sergey milankovich savich sidoo kale philip anderson ayaa gool u dhaliyey laakiin kooxda ay inter mataanaha yihiin ee milan ayaanan weli dhinaceeda dhulka la dhigin tan iyo markii uu horyaalka bilowday waxaana ay saddex iyo laba kaga badisay verona weliba qeybtii hore ee ciyaarta laba gool ayaa lagaga hogaaminayay milan balse markii la isu soo laabtay ayay saddex gool ugu badashay toddoba kulan ayay ciyaartay hal jeer ayay barbaro keentay lix jeerna waa ay badisay iyada ayaana hadda horyaalka hogaaminaysa ciyaaraha maanta dhici doona zeriyaada iyo ingiriiska haddii aan fiirino waxaa kamid ah dhinaca ingiriiska haddii aan fiirino everton waxay la dheeli doontaa westham newcastle waxa ay martigelin doontaa tottenham dhinaca talyaaniga waxaa ugu xiiso badan juventus iyo rome oo ku kulmi doona magaalada torino kooxda napoli ayaa dib ugu soo laaban karta hogaanka horyaalka haddii ay ka badiso kooxda torino dhinaca spain kooxda real socieda ayaa hogaanka la wareegtay kadib markii ay xalay hal iyo ebar kaga badisay kooxda mayorka laakiin atletic madrid iyo real madrid ayaa kala wareegi kara haddii ay maanta badiyaan real madrid waxa ay la dheeli doontaa caawa kooxda atletic bilbao aada ciyaarahaasi dib ayaa ciyaartaasi dib ayaa loo dhigay laakiin kooxda sevilla ayaa la dheeli doonta kooxda celta vigo halka barcelona ay la ciyaari doonto naadiga valencia bundesligaha jarmalka haddii aan fiirino waxaa hogaanka qabatay kooxda brusiya dortmond markii ay xalay saddex iyo hal kaga badisay kooxda mens laakiin hogaanka waxaa dib ugala wareegi karta kooxda bayer munik oo maanta la ciyaari doonta kooxda bayan livercusen ciyaarahaasi dhici doona hadduu rabbi raal ka noqdo dhegeystayaal waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena xiga xubinta ciyaarahana intaah inoo joogto dhinacii heesaha aanu aadno sanka oo inoo fadhiya dhanka farsamada ayaan ka codsan lahaa inuu noo soo qabto dhinacii suugaanta
guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu
heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka axmed naaji saacad ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur dhanka farsamadana waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo